barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika qaar ka mid ah iyo weliba caalamkao dhan oo nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca ah toddobiyo labaatanka juun labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada gobolka mudug oo wada tashiyo lagu xoojinayo nabadgelyada marxalado fara badan bay soo martay gaalkacyo laakiin maanta waxaan joognaa marxalad aan odhan karno dhallinyarada reer gaalkacyood ama dhallinyarada gobolka mudug hadday ay yihiin kuwa ka soo kala jeeda puntland iyo galmudug waxaan odhan karnaa waa guulaysanay alxamdulilah maanta waa isku furan tahay magaalada gaalkacyo dhallinyaradii waxay ka shaqaynayaan nabaddii iyo horumarkii bay ka shaqaynayaan sidoo kale waxaad maqli doontaan dhallinyaro ka warramaya dhibaatada balwadda qaadka iyo sida ay iskugu dayeen in ay iska joojiyaan sidoo kale dhegaystayaal waxaan ka madhnaan doonin intaynu barnaamijka ku guda jirno dhinacii kaalmiyi heesaha
waxaan faraxnaa wine samirka noloshan ku sugay wakaa masrigii curtee niyada ka diyaa
yaasalaam codkaasi yurubgeenyo goordhow ayaynu ka bogan doonnaa ciyaarihii iyo qodobo kalena waannu idiinku haynaa barnaamijka marka horese warkii dunida ururka al-shabaab ayaa beeniyey warar laga soo xigtay sarkaal ka tirsan milatariga soomaaliya oo sheegay inuu geeriyooday hogaamiyihii ururka al-shabaab axmed diiriye abu cubayda sarkaalkan oo lagu magacaabo gaashaanla sare ismaaciil sheekh isaxaaq oo u warramay idaacadda ku hadasha codka milatariga soomaaliya ayaa sheegay in abaa cubayda uu ku dhintay deegaanka jubbada dhexe hase ahaatee mid ka mida shabakadaha internetka ee taageera al-shabaab ayaa sheegay in ay la xidhiidheen sarkaal ka tirsan ururka al-shabaab oo ku tilmaamay hadalkaasi mid aan sal iyo raatoona lahayn sarkaalka ayaa ku eedeeyey mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya inay dadka ku daboolayaan heshiiska laga gaadhay itoobiya sida uu hadalka u dhigay wararka ku saabsan caafimaad darada abaa cubayda ayaa beryahan baa ahaa kuwo laysla dhex marayo hase haatee ilaa haatan warar madax bannaan lagama hayo dhimashada amaba xaaladda caafimaad ee uu ku sugan yahay hogaamiyaha al-shabaab xaakim maraykana oo heer federaala ayaa amray in dowladdu ay dib isugu keento waalidiinta iyo carruurta la kala kaxeeyey kadib markii ay xadka ka soo tallaabeen arrintan oo qayb ka ah tallaabo hordhaca ah oo la rabo in lagu joojiyo ilaa iyo inta aanay mudnayn in waalidiinta loo dhiibo ilaa iyo aanay mudnayn in waalidiintaasi loo dhiibo carruurta amaba ay noloshooda halis ku yihiin tallaabadan oo keentay in in ka badan laba kun iyo saddex boqol oo carruur muhaajiriin ah iyo waalidiintooda la kala hirdheeyey tan iyo markii madaxweyne donald trump uu bilaabay siyaasadda dulqaad la-aanta laba bilooda ka hor taasi oo ujeeddadu ay ahayd in dacwad lagu soo ogo qof kasta oo sifo aan sharci ahayn kaga soo tallaaba xadka maraykanka xaakimka ayaa sidoo kale amray in carruurta da'doodu ay ka yar tahay shanta sanno ay dib ula midoobaan waalidkooga muddo afar iyo labaatan maalmood gudahooda halka carruurta kale iyaguna da'doodu ay yar tahay ay ula midoobaan waalidiintooda muddo soddon maalmood gudahooda
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a aynu ku bilowno gaalkacyo dhallinyaro iskood isku abaabulay oo ka shaqeeya isdhexgalka bulshada gobolka mudug ayaa wada kulamo wada tashiya lagu xoojinayo nabadgelyada dhallinyaradaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba gobolka ka howlgelayay kadib markii colaado isxigxigay ay bulshada saameyn weyn ku yeesheen ayaa sheegay in dhallinyaradu ay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo horumarinta gobolka sida uu warbixintan ku tilmaamayo wariyaha v o eda cabdiwaaxeed macalin isxaaq dhalinyarada isdhexgalka gobolka mudug ayaa wado kulamo looga tashanaya sidii loo sii xoojin lahaa nabadda gobolka ka jirta xilligan taasi oo ku timid dadaal ay si wadajira uga qaybgaleen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo madaxda maamulka ee gobolka ka arrimisa gudoomiye ku-xigeenka dhalinyarada isdhexgalka gobolka mudug axmed cali aadan ayaa ka warbixiyey kulamo dhalinyarada ay wado iyo halka ay marayso nabadda gobolka ka jirta magacaygu waa axmed cali aadan axmed gudoomiye ku-xigeenka madasha nabadda isdhexgalka dhalinyarada gobolka mudug haddaan ka hadlo arrimaha nabadda isdhexgalka gobolkan yar runtii meel fiican bay wax marayaan sidaan la soconno gaalkacyo in muddaa waxaa ka jirtay in la hormariyo nabadda iyo horumarka gobolkan waxaa meel fiican maraysa nabaddii iyo horumarkii waxaa meel fiican maraya isdhexgalkii arrimihii bulshada ee gobolka mudug sidaan la wada soconno dhammaan maalmihii iidda iyo maalmihii lasoo dhaafeyo farxadda iyo horgaanta dhexdeedii waxaad arkaysaa bulshada ku dhaqan degmada gaalkacyo oo isdhex maraysa oo isku tahniyadanaysa oo wada tukanaya oo wada iidaya oo isku meel ka adeeganaya ayagoo aysan jirin wax kala qoqob iyo kala sooca taasna waxay ka turjumaysaa meesha ay marayso nabadda iyo isdhexgalkii iyo horumarkii gobolku waxaa ilaahay mahadiisa iyo fadliga iyo naxariista ilaahay bay ku dhacday taasi iyo bulshadii reer gaalkacyood oo fahmay midnimada iyo wadajirku muhiimadda ay leedahay in nabadda laga shaqeeyahay muhiimadda ay leedahay in waxa keliya ay ku horumari karaan waxa keliya ay wax ku gaari karaan waxa keliya ay wax ku noqon karaan ay tahay ayagoo wada jira ayagoo gacmaha isqabsada ayagoo nabadda iyo horumarka gobolka mudug ka shaqeeya gaar ahaan magaalada dhalinyarada isdhexgalka ayaa abuurmay kadib colaado isxigxigay oo gobolka ka dhacay taasi oo bulshada iyo magaalada saameyn ku yeelatay hase ahaatee wadahadallo muddo socday ayaa lagu guulaystay dhammaynta colaadaasi waxaana dhismay dhalinyaro labada daan ee gobolka ka kooban kuwa oo magaalada ku qabtay kulamo looga hadlayo dhibaatada colaadda ay leedahay iyo sidii loo sii xoojin lahaa wadajirka bulshada gobolka wada degan gudoomiyaha dhalinyarada gobolka mudug dhanka maamulka puntland jacfar yuusuf cabdalle oo ka mida dhalinyarada ka qaybgalaysa kulamada ayaa ku rajo weyn in laga gudbi doono magaca dhalinyarada ee isdhexgalka loona gudbi doono dhalinyarada magaalada gaalkacyo oo mid qura bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa jacfar yuusuf cabdalla gudoomiyaha dhalinyarada gobolka mudug maasha allah gaalkacyo maanta waxaan maraynaa laba kun iyo sideed iyo toban marxalado fara badan bay soo martay gaalkacyo laakiin maanta waxaan joognaa marxalad aan oran karno dhalinyarada reer gaalkacyood ama dhalinyarada gobolka mudug hadday ay yihiin kuwa ka soo kala jeeda puntland iyo galmudug waxaan oran karnaa waa guulaysanay alxamdulilah maanta waa isku furan tahay magaalada gaalkacyo dhalinyaradii waxay ka shaqaynayaan nabaddii iyo horumarkii bay ka shaqaynayaan dhallinyarada waxay qaadanayaan kulamo waxaa la qaatay kulamo habeenkii ah oo iyadana isdhexgal ah oo la wada cashaynayo alxamdulilah waxaan aaminsanahay laba kun iyo sagaaliyo toban inaan ka gudbi doono ka gudbi doonno ereyga la yidhaha isdhexgal ay gaalkacyo mid noqon doonto maanta waxaan joognaa isdhexgal baan joognaa laba kun iyo siddeed iyo toban isdhexgal baan joognaa toddobiyo toban iyo lix iyo toban colaadaan soo marnay iyo shan iyo toban siddeed iyo tobanna waxaan gaarnay isdhexgal sagaaliyo toban iyo wixii ka dambeeyana waxaan aaminsanahay inaan ka guuri doonno ereyga isdhexgal oo aan u gudbi doonno gaalkacyo oo mid ah ama gobolka mudug oo mid ah insha allah dadaaladaasna waxaa qeyb ama lambar wanka ah dhalinyarada gobolka mudug oo isku duuban alxamdulilah maanta nabad baan joognaa barwaaqaan joognaa horumar baan joognaa waxaan rajaynayaa marka dhalinyarada horumarkaas iyo nabaddaas intaa aan kasoo shaqaynaynay in halkaa laga sii amba qaado lasii xoojiyo gaalkacyo mid ah baana taargetka iyagu yahay insha allah dhalinyarada gobolka mudug ayaa taabatay dhibaatada colaadihii gobolka ka jiray hase ahaatee waxaay in muddo ah wadeen sidii gaalkacyo ay u noqon lahayd nabad iyaga oo qeybaha kala duwan ee bulshada gobolka u qabanaya kulamo looga xaajoonayo nabadda iyo isdhexgalka bulshada cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
degeystayaal mar kale duhur wacaano wanaagsan halka warbixintaas iyo weliba wararkii ka horreeyay baad kala socoteen waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a qaadku waxa uu ka mid yahay maandooriyaasha saamaynta ku leh bulshada soomaalida gaar ahaan ragga iyadoo la tilmaamay inuu ka saameeyo dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhinacyada dhaqaalaha iyo weliba caafimaadku dhallinyaro badan oo balwad ahaan u cuna ayaa isku daya in ay iska joojiyaan cunistiisa iyadoo qaarkood ay ku guulaystaan halka kuwo kalena aanay ku guulaysan wariyaha v o eda sagaal siciid faarax ayaa magaalada jabuuti kula kulantay laba ka mida dhallinyarada balwadan qaadka leh islamarkaana wax ka weydiisay saamayntou noloshooda ku leeyahay guud ahaan dowladaha kala duwan ee caalamka ayaa dagaal xoogan waxay kula jiraan sidii loo ciribtiri lahaa daroogada iyo maandooriyayaasha kala duwan oo galaaftay mustaqbalka dhallinyaro badan degmadeenna maandooriyaha ugu weyn waa qaadka marka laga reebo kuwa nooga yimaada dalalka shisheeye haddaba dhallinyaro badan oo degmadeenna oo cunto qaadka ayaa ii sheegay inay ku hamiyaan sidii habeen iyo maalinba ay ku joojin lahaayeen qaadka balse qaadka ay xabsi ugu jiraan islamarkaana maalinun ay rajaynayaan inay xorriyaddooda ka qaataan wiil dhallinyaro ah oo igu soo koobay magaciisa caydaruus islamarkaana ka mida dhallinyarada doonaysa inay joojiyaan qaadka ayaa arrimahaasi iga warramay horta haddaad maqli jirtay waddankaa waa la gumaystay ama waddankaa waa la qabsaday qaadku ragga isagaa qabsaday intuu qabsaday buu weliba yeeshay intuu yeeshayna way fara badan tahay nin walboo qaad cunaana wuxuu ku tamaniyaa ama uu ku hawiyaa inuu qaadkan badaayo marka uu tufayo khaasatan reer subuuti haddaanu nahay annagu magac baanu la baxnayba haa qaadka anu rabadaantii go-aan baan ka gaadhayba horta rabadaanta waan ka nastay laakiin bulshada dadka de wax walba waa inaad bedeshaa wax kastoo kuu dhow waa lagula soo doonanaya waa marka aad doonaysa inaad dayso casuumadaa kugu raacaya saaxiibkaabaa kuula soo doonanaya meel aadan diidi karin ku kastoo aad la kulmayso ama aad wax uga baahato horta aan wada fadhiisano kuleeyahy halkii dee shaah iyo koofi iyo meelo lagu sheekaysan lahaa marka haddaad tiraada uma barteeyo shakadii ma macaanaanayso waa sheekadii way ku adkaanaysaa adigana wixii aad u baahnayd wuu adkaanaya isagiina waxay ku noqonaysaa wax okay mar kaleba haynoo ahaato iyo sheekada suu kugu khaarijin lahaa falowgeediibu qabanaya iyo haddaad tirahdid lacagiisii war hablaha walaalahood baa teni sida ragga soo fadhiisaa lagu odhanaya maxaad ka macnaa markaa magaca loo bixiyey oo allah u naxariistee qosliyaagii caanka ah gaafana u bixiyey baa ahaa farxaan diiriya calaacal
saddex magacoo isku aadan buu siiyey a farxaan diiriye calaacal
marka dadkeenu caadiga sida saddexa magac canuunayna isagu waa farxiye waa farxaan uu kaa u ku diirin waa farxaanoo waa kan kaa farxiye dee ee aad faraxsantay farxaddaada lama koobi karo waa adigan haddana markaad cuntay diiran aad afka ku hayso dee waa adigan markaad tufana calaacal iyo tawaawac gelaya haddaan dayn waayo wixii kharash kaa galay xisaab wakhtigaagii nacam naftaadii kabidaad celiidhi ba adigan gelaya dee markaad tufto marka ma wax keligaa kuu koonba inaad dayso calaashaan rabitaanka mise waa wax dhallinyarada dhammaan saaxiibada ay doonayaan waa wax dhallinyaradoo dhan wallaahi ay doonayso ninna ma jecla inuu sii wato nin waliba markaanuu tufayo waa kan calaacalaya de waa kan hamigii ka gaadhaya laakiin subaxa markuu soo kaco dee marfajka asxaabta yimaado dee uu la kulmo ama shaqadiisii uu ka soo baxo ama uu qada tegayo ama mid si uunbuu kugu soo doonanaya oo ku soo gelaya oo lagula soo doonanaya laakiin nin waliba wallaahi wuxuu jecel inuu daayo waxaana jecelahay inaan anigu daayo khaasatan naftayda caydirusaan haddaanu hadlo dadka aan qaadka cunin inta badan waxay aaminsan yihin fiirad khaldan markii la eego dhinaca dadka qaadka cuna waxay moodaan inay jacayl idinka tahay oo aad idinku jeceshiin laakiin lama oga inuu qasab idinku haysto oo idin afdub inay ku jirtiin wallahi ninna ma jecla nin jecel wuu yaryahay wax jecel anu maba aragba waayo wax la jeclaada maaha dee
imisa dhaqaalo kaa gashay adiga uu kaa dhumaya qaadka markaad cunto miyaa xisaabin karaba dee haddaan xisaabiyo anaa madaxay xanuuni dee way iga burburaysaa noloshoo dhan buu cidhiiri kuge laakiin maalinkaad qaadka dayso jeebkaaga lacag baa laga helayaa farxad baa layga helaa anaa iska yaaba qof furfuran baan noqdaa qof ummadda jecel baan noqdaa waxaasoo wakti baad u helaysaa qof walba iska daa wax kale mahaasawi karaysid xaggii ballantii gabadhii aad uga qaadi lahayd ranfor iska siisaad is odhanaysaa iska qayil waxaan garanayaa ragga abluyi xitaa guryaha ugu imanayn iyagoo qayilaya odhanaya waariyo ma waa sidee bal dibadda soo yar fadhiisa hooyo casho inoo soo lacagta cashada loogu dhiibu qaad soo siisanaya dadka cuno qaadka oo dhammi ma wada aaminsana fikraddan ah inaan qaadka la joojin karin cali yoonis waxa uu ka mid yahay dhallinyarada xilli hore iska joojisay qaadka kadib markii uu saamayn ku yeeshay nolosha qoyskooda qaadka walaal sideedaba waa wax laga maarmi karo rag iyo dumarba qaadka waa la cunaa waxaan leeyahay dadka qaadka cunaa waa inay naftooda horta go-aan la gaadhaan qofku markuu naftiisa go-aan la gaadho ayuu walaal dayn karaa haddii kalese ma dayn kara beriba waad u baahanaysaa caawa markaad cunto waan daynayaa baad leedahay aroortana wuu iska bilaabayaa waxaad keliyaati lagaga maarmayaa waa markaad naftaada qaraar la gaadho ee waan daayey waan daayey
marka adigu maxaa kugu dhaliyay inaad dayso markaad daysaysa wax saameyn ma kugu yeeshay walaal aniga waxay igu dheliyay anigu markaa aan daayay duruufayro iska fara badan baan siiyey iska shoomeer baan ahaa ilaa shaqaan ahaa markaa waxa igu kaliftay anigoo dhowr ciyaale leh lacagtii biilkaan ka dhigi lahaa masaariiftii inaan jaad siisto markaa dabadeetay waxaan ku fikiray xaafaddaydii oo baahideediina fara badan tahay baan arkay markaasaan ka maarmoon idhi naftaydii baan go-aan la gaadhay inay reerkayga iyo ubadkaygu inay baahida kaga bixi karaan markaan anu jaadka iska daayo inay iyaguna ka baxayaan ayaan go'aansaday sidii bay noo dhacday sidii baan ku daayey wallaahi boqolkiiba boqol aad iyo aad maanta iyo maalintii isku mid meehi aad baanaan uga wanaagsanahay markaa dadka waxaan u soo jeedinayaa naftiinna qaraar la gaadha ninka naftiisa qaraar la gaadhwa dee ilaahayba qaraar lama gali karo iska daa bilaadano qofku waa inuu naftiisa qaraar la galaa au markuu tashkiiliyo oo naftiisa wax weydiiyo unbuu wax deyn karaa haddii kale ma deyn karo walaal
marka muddadii aad iska daysay ee kugu horreysay ama bishii hore ama maalmihii hore wax saameyna ama wax broblem kuu keenay ma wax dhibaato ay ma keenin maalin baan seexdayba bes khalaas maalin keliya hataa ayaan seexday maalintii dambe meesha shaqadii waan tegey meesha shaqada jaadka bilaash ku cun baa layga yidhi maya baan idhi waan daayay ha laygu siiya baan ka idhi shaqada lacagta jaadka ha laygu qaadayo aniga lacag ha laygu siiya baan idhi waan maxaad leedahay maya shaqee baa layga yidhi maba shaqayn kartid baa layga yidhi haddaad qaad cunayn dabeeto meeshii waan iskaga tegey waan ka dhaadhacay sidii baan uga dhaadhacay sidii baan qaadka ku daayey wixii ilaahay badayna meelkaa shaqo kalena waan iska helay alxamdulilah rabbialcaalamiin
waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada jabuuti oo u warramayey wariyahayaga sagal saciid faarax dhallinyaradaasina waxaay ka hadlayeen khibradooda isticmaalka maandooriyaha qaadka iyo weliba sida ugu habboon ee ay filayaan in layskaga deyn karo haatan dhinacii heesaha ayayna jaleecaynaa fanaanada yurub maxamed cabdi yurub genyo iyo mid ka mida heesaheeda
naftani kaligaan ku jecel nasteexa irmaan ku soo qalbiga aan shaqa ku nool intaaqiya hawlka daa intaaqiya hawlka daa naftani kaligaan ku jecel nasteexa irmaan ku soo qalbiga aan shaqa ku nool intaaqiya hawlka daa intaaqiya hawlka daa dhaxaan faraxnaa wili samirka noloshan ku sugay wakaa nasrigii curteed niyadda ka diyaaya ka diyaargalow dhaxaan faraxnaa wili samirka noloshan ku sugay wakaa nasrigii curteed niyadda ka diyaaya ka diyaargalow dadbaadad isjecel nacey dhagahana cafow ergeyn wedhaha nabarada ka taga naxligayan cidi ku farin kashana cadha haw nuglayn haw nuglayn haw nuglayn kashana cadha haw nuglayn dadbaa dad isjecel nacey dhagahana cafow ergeyn wedhaha nabarada ka taga naxligayan cidi ku farin kashana cadha haw nuglayn haw nuglayn haw nuglayn kashana cadha haw nuglayn jabsi markaan ku bidayay nabdiga wehel baan u helayay luurkacaa shaqo u baxay waxaan ku nageedo waxaan ku nageedo nafqaybsi markaan ku bidayay nabdiga wehel baan u helayay nuurkacaa shaqo u baxay waxaan ku nageedo waxaan ku nageedo xulkii naflahaa tahee siduu nadrigaygu rabay nasiibku hadduu aqbalay niyadda ka diyaar niyadda ka diyaar galow xulkii naflahaa tahee siduu nadrigaygu rabay nasiibku hadduu aqbalay niyadda ka diyaar niyadda ka diyaar galow dadbaadad isjecel naceen dhagahana cafow ergayn bedhahana barada ka taga naxligayan cidi ku farin kashana cadha haw nuglayn haw nuglayn haw nuglayn kashana cadha haw nuglayn dadbaadad isjecel naceen dhagahana cafow ergayn bedhahana barada ka taga naxligayan waa hagaaga waxaan filayaa dhegeystayaal inaad si weyn uga wada hesheen waa codka fanaanada yurub maxamed cabdi yurub genya iyo weliba niyadda ka diyaar garow haatanna aynu jaleecno wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno xulka kubadda cagta argentina ayaa mar kale waxa ay xaqiijiyeen inay u soo gudbaan wareegga lixtobanaad kadib markii ciyaar xiiso badan ay shalay la yeesheen xulka dalka nigeria argentina waxay u baahneed inay ka badiso nigeria oo icelandna bareedo la geliyo ama laga badiyo taasoo islamar ahaantaasina shalay sidaasi dhacday kadib markii xulka dalka iceland ay laba gooli gool guuldaro kala kulantay xulka dalka kroatia daqiiqadii afariy tobanaad ayaa gool aad u qurux badan waxa uu dabadhaafiyey gulwadaha kooxda kubadda cagta dalka nigeria ciyaaryahan lionel messi oo goolkiisii ugu horreeyey sanadka dhaliyey kadib markii caawimaad qurux badan uu ka helay ever banega balse waxaa rigoore ku baribareeyey ciyaaryahan victor moses daqiiqadii kow iyo kontonaad kadib markii khalad uu sameeyey ciyaaryahanka haver masjirano ciyaarta marka ay ka dhiman tahay saddex daqiiqo uun ayaa waxaa gool ay aad ugu baahnaayeen xulka kubadda cagta argentina waxaa dabadhaafiyey golwadaha kooxda kubadda cagta ee dalka nigeria ciyaartooyga daafaca uga ciyaara naadiga manchester united marcos roho kadib markii diib qurux badan oo laad ahaa uu ka helay xidhaanka garabka ka ciyaara ee gabriel mercado guushaasi ay argentina gaartay waxa ay xaqiijisay inay ku soo baxdo gruubka kaalinta labaad iyadoo ku aadi doonto gruubka c waddanka kaalinta koowaad ku soo baxay oo ah waddanka faransiiska halka kroatiya oo koowaad d ku soo baxday waxay la ciyaari doontaa xulka dalka denmark oo gruubka c kaalinta labaad ku soo baxay maanta waxaa la dheeli doonaa kulamo kale oo xiiso badan dalalka brazil iyo serbiya ayaa wada dheeli doona halka costarica iyo switzerlandna ay wada ballansan yihiin mexico waxay la dheeli doontaa xulka dalka sweden south korea iyo jarmalka ayaa wada ballansan kulamadan dhammaantooda waxay yihiin kuwo aad u xiiso badan oo maanta wada dhici doona laguna go'aamin doono wadamada usii gudba wareegga kale ee koobka kubadda cagta ee adduunka waxyaabaha kusoo kordha natiijooyinkan waxaad kaga bogan kartaan bogga v o a somali com iyo idaacadaheena kale ee soo socda xubinta ciyaarahana halkaas inoo joogta
aad buu mahadsan yahay jamaal oo inala socodsiinayay ciyaaraha haatana hees aynu ku noq mar kale aynu dhinaca heesaha ku noqonno waa heesta rugta nolosha iyo hodan cabdiraxmaan iyo weliba fanaanka cawaale aadan
rugta noloshu waa guure rugta noloshu waa guure raxmakaale hodamadku hayga roodine raxmay kaalay rayadii jacaylkiyo raysii u baaday rucubtii kalgacalkiyo reexaanu gooni nafta raaxaliiday najadaan sugaya rayadii jacaylkiyo raysii u baaday rucubtii kalgacalkiyo reexaanu gooni nafta raaxaliiday rajadaan sugaya dayaha urooney ti lagu rakibaye maankaygu raaca dayaha urooney ti lagu rakibaye maankaygu raaca waa guure rugta noloshu waa guure raxmakaale hodamadku hayga roorine raxmay kaalay
salaam heestaasi ayaannu idinku dhaafaynaa dhegaystayaal intaynu mar kale kulmayno waa cabdixakiin shirwac iyo sahre ciidloo idinla sidaa iyo nabadgelyo
dhibaye maankaygu raaca dayaha u roon